habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e doodan kaga imaanaysa washington
waa isniin eedlabaatanka bisha oktoobar sanadka labada kuniyosagaaotobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o e somaly com idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa saare cabdi axmed iyo anigoo xuseen bare
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadda webiga shabeelle dooni ku qarqantay oo markaasi waday dad aad u tiro badan oo dhowr iyo toban qof gaaraya afar iyo toban kale ayaa lasoo badbaadiyey sida uu leeyahay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale ayadoo dadna ay ku dhinteen waraysi ayaan idinkugu haynaa wararkii ugu dambeeyey waxaan soo badbaadinay afar iyo toban qof oo ka mid ah oo qaarkood maxaan ku dhahdaa geeda ay saarnaayeen qaarkoodna maxaan ku idhahdaa meelo kale laga soo qabtay sideed qofna ilaahay hadda waa lalayahay nolol iyo geeri lama haayo meydkoodii lama haayo marka sagaashan inay dhinteen u badan tahay laakiin ilaa aan meydkoodii helno waxay noo xisaabsan yihiin dhimasho xamar
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay duqa magaalada beledweyne safiya xasan sheekh cali jimcaale oo dadkii doontaasi ka badbaaday ku jirtay waxaad kaloo dhagaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o e da waxaa kow ka ah dadka soomaaliyeed marka ay maleeshiya imaanayaan iyagoo aan information badan ka hayn oo ah dhinaca dhaqaalaha dhinaca socdaalka qabadaha ugu badan oo dadka u imaanaya caafimaadka waxbarashada waa dadka dullaaliinta waay caqabada ugu badan oo waddankaa ku hay
sidoo kale waxaad maqli doontaan dabley hubaysan oo saaka weerar ku qaaday saldhigga dhexe ee booliska magaalada boorama waxaa ka dhacday rasaas saldhigga dhexe kadib waxay noqdeen niman iyaga oo ciidan iska adugu shufa ah oo saldhigga rasaas ku dhididay kadibna ciidankii saldhigga joogaan iska dafaaceen wayna baxsadeen
qodobadaasi xubintii dooda gaabneed iyo kuwo kaleba barnaamijka ayaan idinkugu haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
mid ka mida saraakiishii hore ee aqalka cad ayaa ka gaabsaday inuu maanta hortago aqalka hoose ee koongareska maraykanka si wax loogu weydiiyo dambi baadhista socota ee ku aadan in madaxweyne trump uu ku kacay fal sababi kara in xilka laga qaado madaxweynaha charles kuberman oo hore u ahaa ku-xigeenka la taliyaha hore ee amniga qaranka maraykanka u qaabilsanaa madaxweyne donald trump ayaa yeedhis sharciga ka helay xubnaha dimuqraadiga ah ee baadhista ku wada madaxweynaha si uu u horyimaado aqalka hoose oo su-aalo laga weydiiyo wadahadalkii khadka telefoonka ku dhex maray madaxweyne trump iyo madaxweynaha ukraine kuberman ayay wararku sheegayaan inuu khadka ku jiray oo uu dhegaysanayay intii ay labada madaxweyne telefoonka ku wada hadlayeen dimuqraadiyiinta ayaa baadhaya in madaxweyne donald trump uu ka codsaday madaxweynaha ukraine inuu dabagal ku sameeyo mid ka mid a musharaxiinta dimuqraadiga ee u tartamaysa doorashada madaxweynenimada ee joe biden
ardayda iyo caruurta iskoolada ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada baqdaad iyo koonfurta ciraaqba si ay markaasi ugu biiraan banaanbaxyada kusoo badanaya dalkaasi ee dowladda ugu baaqaya inay iscasisho magaalada baqdaad iyo koonfurta dalkaasiba waxaa ruxay wareegii labaad ee dibadbaxyo ka dhana dowladda oo lagu eedeeyey musuq maasuq iyo shaqo la-aan iyo adeegyo xumo isku dhacyada ka dhashay arrintan dibadbaxyada ah ayaa waxaa ku dhintay sida la sheegay toddobaatan qof tan iyo khamiistii midooda jaamacadaha iyo iskuullada diiwaaniyaah ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqeen toban maalmood oo shaqo joojin ah ilaa uu ka dhaco taliska ciraaq ayaa la yidhi iyadoo kumanaan arday iyo macalimiinta jaamacadahaba ay isugu soo baxeen wadooyinka sidoo kale qareenno iyo injineero ayaa waxay ku biireen dibadbaxyada ayaga oo markaasina xanibaadyo dhigay wadooyinka loo maro xarmaha waaweyn ee dowladda si ay markaasi uga hortagaan in shaqaalaha dowladda ay gaaraan xafiisadooda dibadbaxyadan ayaa imaanaya iyadoo oo wasiirka tacliinta sare uu axaddi ka digay in ardayda waxbarashada ka qaata dalkaasi ee ardayda ah iyagu ka qayb qaataan banaanbaxyada afhayeen u hadlay ra-iisul wasaaraha cabdal cabdal ayaa waxa uu ku adkaystay amaba uu ku hanjabay in iskooleyda ardayda ah aysa ka qaybgelin dibadbaxyada haddii ay dhacdana ciqaab adag ay la kulmi doonaan oo ay mari doonaan balse banaanbaxayaasha ayaa waxay iska dhiga tireen hanjabaadahaasi ayagoo waddooyinka isugu soo baxay maanta
midooda yurub ayaa isku raacay inay dib u dhigaan in britain ay ka goodo ilaa iyo koob iyo soddonka bisha january ee sanadka soo socda labada kun iyo labaatanka sida uu sheegay madaxa midooda yurub maanta oo isniin ah donald tusk ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in xubnaha dhammaan toddobiyo labaatanka dal ee ku jira midooda yurub ay isku raaceen in ay tixgelinayaan codsiga britain ee ah in ay hesho tegitaan wakhtigana aan cidhiiri looga dhigin taasoo haddii ay britain ay tegi karto haddii baarlamaankeedu uu ansixiyo sharcigu ay uga baxayso midooda yurub go-aanka tegitaanka aanan wakhtiga lagu celinayn waxa ay timid soddon daqiiqo kadib markii kulan ay yeesheen safiirada toddobiyo labaatanka dal ee ku jira midooda yurub
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeena fiidnimo wararka la xiriira fatahaadaha beledweyn iyo khasaaraha ay geysteen ayaa noo soo socda balse aan ku horumarna eh magaalada boorome dabley hubaysan ayaa saaka weerar waxay ku qaadeen saldhigga dhexe ee booliiska ee magaalada boorome ayagoo ciidamo booliiskuna ay ugu jawaabeen dadkaasi sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka owdal rasaas haddaba hargeysa waxaa warkan ka soo diray qadar maxamed cakulle
dable hubaysan ayaa la sheegay in magaalada boorama saaka waa berigii inay rasaas ku rideen saldhigga dhexe ee magaalada boorama iyadoo arrintaasina la sheegay in aanay cidina waxba ku noqonin ciidamada booliskuna ay rasaas ugu jawaabeen guddoomiyaha gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay ugu horraynna waxa aan weydiiyey siday wax u dhaceen waxaa ka dhacday rasaas saldhigga dhexe kadib waxay noqdeen niman yar oo ciidan iska adugu shufaah oo saldhigga rasaas ku dhididay kadibna ciidankii saldhigga jooga waana iska dafaaceen wayna baxsadeen wax allaale wax dhimasho iyo dhaawactoona ma dhicin iyagiina waa la baxsaday ilaa xadkaan isla gaadnay ilaa tuulooyinkaasoo dhan baan maray muulahaan mareen marba meel bay carareen qaar ka midana imika waa layaa ciidanka etoobiyaanka olanaadoodaana xadka nidhi jiriidii soo gelinoo iyaguna si fiican uga horyimi wayna wayna waxay qabteen laba labadiina way hayaan
maxay yihiin nimankani haddii laba ka mida la hayo intee ku qiyaasteen iyaga guud ahaantooda dhinaca kale taliya ku-xigeenka ciidanka booliska somalilan faarax maxamed ayaa u sheegay warbaahinta koox yar oo kasuudarayaala ayaa rasaas ku soo riday saldhigga dhexe boorame ciidamada biliiska ayaa si geesnimo uga hortegay nimankiina eryaday ilaa xuduudda etoobiya ay galeenna eryanayay haddana gobolkii waa nabad weeye wax dhibaatiya kama jirto nimankiina xadkaa etoobiya ka gudbeen qaarna waa laga qabtay wuxuu waray dheeraadana dib baan ka soo sheegi doonaa xaaladduna way degan tahay gobolkuna waa nabad wax khasaara oo ka dhacay oo ciidanka soo gaadhay ma jiraan khadar maxamed cakule v o e hargeysa
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa sii socda waxyeelada ay geysanayaan biyaha fatahaadda webiga shabeelle waxaa la waayey oo loo malaynayaa in ay ku dhinteen markii dooni ay saarnaayeen la rogmatay ilaa sideed qof gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale ayaa maxamed colaad xasan uga warramay wararkii u dambeeyey fatahaadda
waa mahadsan tahay colaad maanta abaarihii sideedii subaxnimo ayaa magaalada beledweyne gaar ahaan agaxjilis waxaa ka dhacay shil doon siday saraakiil kale oo ka tirsan maamulka gobolka oo subaxnimadii hore ku deelmadaysay inay maxaan ku yidhahdaa oo ay caawiyaan dadka dhibaatada ku gaartay barakaca weliba shabeelle ee magaalada beledweyne hase yeeshee nasiib daro doontii ayaa la qallibantay doontaasina waxay siday laba iyo labaatan qofood afar iyo toban qofood oo kamid baa lasoo badbaadiyey anagoo kaashanayna hay-adda hay-adaha qaramada midoobay magaalada beledweyne iyo maxaan ku dhahdaa ciidamada amsom waxaan soo badbaadinay afar iyo toban qof oo kamid ah oo qaarkood maxaan ku dhahdaa geeda ay saarnaayeen qaarkoodna maxaan ku idhaahdaa meelo kale laga soo qabtay sideed qofna ilaahay hadda waa lalayahay nolol iyo geeri lama haayo wararkaan helaynana waxay yihiin in sideedaas qofood iyo afar iyo tobankii lasoo badbaadiyey in laba jirkaas waxay doonta saarnaayeen dadkii lasoo badbaadiyena qaarkoodna isbitaalle ayay yaalaan qaar kalena maxaan ku idhaahdaa waa guryahooda ayay joogaan way caafimaad qabaan sideeda maqanna kolley ilaa ilaa hadda dhimasho iyo meydkoodii lama haayo marka sagaashan inay dhinteen u badan tahay laakiin ilaa aan meydkoodii helno oo ilaa hadda baadigoobka loogu jiro ma hayno ku dhahdaa rag iyo ruux labadaba waxaan isticmaalnay helicopters marka areada oo dhan waa ka raadinay waa ka laanahay marka waxay noo xisaabsan yihiin dhimasho camal laakiin waa dhinteen ma dhihi karno ilaa aan qalfoofkoodii iyo meydkoodii ilaa aan soo helno waxa beledweyne ka socda iyo sida webiga daadka u saameeyey qofkaan ogeyn oo laga yaabo in idaacaddan ka dhageysanayo meel kale oo beledweyne ka baxsan muuqaalka magaalada haddaad sawir ka bixiso siduu u egyahay waa runta horta waa adag tahay si sawir runax looga bixiyo muuqaalkan maxaa yeelay anagoo ree beledweyne ah oo beledweyne jooga oo beledweyne maxaan ku dhahdaa hadda gudoomiyihii gobolka ah waxaa fadrigaa keenin oo muddada intaas la joogay oo ka warqabay bicture aanan ka haysan oo ka duwan kii hore aan haystay ayaan hadda haystaa marka haddaan isku dayo inaan bicture aan ka bixiyo biyuhu meel hadda aan isleeyahay soddon kilometer meel u jirta magaalada balweyne oo aan isleeyahay wuxuu ku dhowdaa xuduudka etoobiya soomaalida etoobiya aan dhaho iyo magaalada balweyne inta udhexaysa ayay weliba dhinacyadooda karkaarada ay jabsadeen biyahaasi waa biyo aad iyo aada u fara badan qaarkood waxay ka yimaadeen etoobiya iyagoo oo maxaan ku rahdaa xulubya qaarka kalena deerta dahaysay ee roobka ayay buuraha dhaadheera silsilada ah ayay kusoo shubay weliga markay iskaashadeen waxay hareer socdaan oo ay shan kilomitr dhinac kasta weliga ay ka dhinac socdaan meeshii loogu talagalay weliga dariiq ahayd inuu maro shan kilomitr ayuu ka faacay ayuu banaanka ka maraa marka biljirku waxa waaye intii loogu talagala biyaha boqol bilaadkeeda oo kale biyaha ayaa weligii soo qaaday marka dhinacyadoo ka tuuray magaalada beledweyne in haddaan isleeyahay ilaa afar kilomitr aan isleeyahay inay biyuhu fadhiyaan oo aan loogu talagelin macnaha weliga waad og tahay mitirkiisa waa ilaa afartan konton mitr aan isleeyahay meelaha siyaasta marka shan kilomitr oo dhaafay dherarka biyahaasna waxaan isleeyahay jooga qofka sii badan yihin shantaas kilomitr gurihii muuqaalkoodi lama arko qaarkood darishadiha kasoo jeeda qaarkoodna maba la arkayaba xaafad dhan waa hadaalkasa magaalada beledweyne wada caasan oo biyahay ka sarreeyaan waa isleeyahay afar mitr shan mitr lix mitr ayay ka sare mareen biyihii dhulka marka gurihii oo dhan waa wada qarsoon yihiin inta badan marka bicturka aan qofka siin karaa waxa waaye xaaladda runtii aan biyihii soomaaliya ku arkin oo maaragtay maleeshia iyo yihahdaa meelahaasaan ka maqli jiray iyo wadamadaas south asia biyo noocaan oo doomo loogu kala socdo marka laga reebo shilka maanta dhacay doonada qallibantay ee dadka aada la adihiin laakiin aad ka baqaysaan ay dhinteen marka laga reebo daadadkan maalmahan oo dhan way jireen wax khasaare oo kale oo ay geysteen oo xagga nolosha ah ha waa jiraan colaadow laba qof ayaa hore ugu dhimatay waxaan sameyneynay inaan uga digno in weliba inay inay ka fogaadaan inay degaan meelahan biyaha gaari karin inay iskaga baxaan meelaha maxaan ku dhahdaa weliba ku dhow marka alxamdulilah khasaaruhu aada ayuu u yaraa marka maanta waxay ka horreeyay dhimashadu waxay ahayd laba qof wa waa gartay ilaa hadda qiyaas aad samayseen oo ku aadan tirada dadka ka barakacay meelaha biyaha ay fariisteen ama biyaha daadadku ay saameeyeen iyo guud ahaan magaalada inta ka carartay
runtii waa garan kartaa magaalo dhan oo dhisan oo badnation waxa lagu dhawaa magaalada beledweyne ilaa saddex boqol oo kun oo qofood inay ku nooshahay ganacsiga oo aada u xoogan ayaa ka socday marka mar haddii guryihii lagu ganacsanayay iyo wixii hantidii ay biyo wada qaadeen waa garan kartaa khasaaraha dhacay inuusan yarayn nambarkii hadda noogu dambeyn hayno wuxuu ahaa lixdan kun oo qofood oo maanta aysan ku jirin maantana hadda xalay roobo mihiigaan oo aad iyo aada xoogan ayaa xala daayay xalay oo dhan magaalada beledweyne roob ayaa ka daayay biyihii intay ahayeen in lamid oo kala kusoo korortay marka qiyaas malaha barakacayaashu xadka ayay ka baxeen marka waxaan islenahay dhammaan dadkii ku noolaa magaalada beledweyne qof gudihiisa ku jira maanta ma jiro hase yeeshee inta badan waxay fiirinayaan ay kor u eegayaan inay helaan kaalmo bini aadamnimo dhinac kasta leh ay ka fushaan qof kasta oo bini aadam oo damirya inuu maxaan ku dhahdaa kaalmo siiyo
gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale oo khadka telefoonka ugu rameeyey maxamed colaad xasan halkaad kala socotaana waa v o a isla arrimaha biyaha sifatahay ee beledweyn ayaan ku guda jirnaaye dhinaca kalena doonta rogmatay ee guddoomiyaha uu sheegayba waxaa ka mid ahayd oo saarnayd iyadu duqa degmada beledweyn iyo guddoomiyihii hore ee gobolka cabdifataax xasan afrax haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray duqa beledweyn safiya xasan sheekh cali jimcaale ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey sida ay wax u dhaceen inaa lilah wainaa ileyhi raajicuun inaa lilah wainaa ileyhi raajicuun musiibo rabaaniya nagu dhacday waxaa ku dhacday beledweyne daad iyo biyo roob marka saake waxaan usoo baxnay inaan gurmad dad go-doon ku ah guryahooda inaan gurmad u noqono alxamdulilah intaan dhex ku jirnay doontiyaa nala gadoontay webigii iyo waali meelay dhahaayaan oo biyaha iyo weliba iskaga darsoomaan ayaa hir camal nagu yimaaday sidii marka doontii noola gadoontay ilaa iyo toban qofood aan ku weynay aniga iyo guddoomiyihii hore iyo advisorka oo madaxweyne waare ilaahi naga badbaadiyey marka sidee adinka kusoo badbaadeen ma laidin soo gaaray bal sawir yar naga sii jawiga aad kusoo badbaadeen hay anaga ilaahana badbaadiyey laakiin dabaal aana qiinay ayaan derbi masaajid ah dabaalnay kadibna derbigii ayaan kornay yar xogeyntaydii ahaa sharmaashkaa la dhahaayey yar wuxuu ahaa guddoomiyihii ururka dhalinyarada degmada shibis oo halkaan u yimaaday inuu dhalinyarada fasax aan kasoo qaatay guddoomiyaha degmada shibis inuu dhalinyarada dhiso oo iga kaa iga kaalmeeyo wiil kaleentana darawalkeygiyuu ahaa afar qofoodna waxay ahaayeen dadka leenshowyagana yaa ka tegaysay oo markii naga codsadeen inay raacaan marka gudaha magaalada beledweyn miya amase banaankeeda waayo meeshaan dadka intaasi in la eg webiga uu qaaday moolkaas waa gudaha magaalada beledweyne dadka ku go-doon sanad u gurmanayseen dhagax dhagax gubis ya ya halo dadka ku go-doomay ood u gurmanayseena tiradooda waa intee in la eg oo qoysaskood ii sheegtay konton qofoodaa laigu dhahay waa garta wax dhimashaa ayagana ilaa hadda wax dhimasho kama warhayno xalayaa roob badan da-ay biyobaxa wuu jira laakiin roobkii xalay da-ay ayaa webigii uu sii buuxsamay saake waxaan dadka gargaarka ugu fidinayna roobkii xalay da-ay ayaa biyihii gurigii kasii buuxiyey siday rabeen inay kusoo baxaan ka hor waxay dhahay waan joogi karnaa gurigeena korkiisaan joogeyna laakiin roob maadaama uu da-ayo caruur yareer iyo dad duqooshin ah waxay u baahdeen in laga soo bixiyo waa gartay marka ogaanteeda biyaha webiga waxay ahaan jireen kuwo fadhiyo marka ay xataa daadadka ay soo baxaan marka adinka mahir ayaa idin yimid doontii aad saarnaydeen maxaa ilaa heerkaas xoogga ay ku gadoonto keenay waadigii roobka biyihii keena ayaa xoog lagu dhuftay doonta guddoomiyihii hore wuxuu dhaha tartiib waadigii biyaha xoogga usoo socdaan tartiibkii uu dhahayay iyo doontii guddoonta isku imaatay waa garta hadda ugu dambeyntii masiibadan fatahaada ee beledweyn ka jirto xaddigeeda maxaad ku qiyaasi lahayd wallahi waxaan waxa aan ku qiyaasi karan ma jirto markaa runta kaala hadlo waa masiibo rabaani ah ilaahay ha naga caawino hadduu al yidhaahdane sidaa la socotiin madaxweynaha iyo prime ministerka iyo madaxweyne waare way ka shireen long time plana hadda laga fikirooya mar ma aha laba ma aha waa wax soo noqnoqonaya marka hadda waa wax in aysan hadduu al yidhaahdo waxaynu kusoo noqon doonin hadda qorshihiisa la wadaa duqa degmada beledweyn ayay taasi ahayd safiya xasan cali jimcaale oo khadka telefoonka iigu warramaysa kadib markii ay doontaasi dadka ay ku dhinteen ay kasoo badbaada iyada iyo laba qof oo kale dhinaca kale xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada maamulka hirshabeelle ayaa maanta muqdisho ku qabtay shir jaraa-id oo ay ka soo saareen baaq ku aadan gurmadka dadka fatahaadu ay saamaysay xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray brofeor cismaan maxamuud dufle oo ka mid ah senatarada ka hadlay arrintan ayaa ka warbixiyey xaaladda bani-aadminimo ee haysata dadka uu fatahaadda webigu saamaynta ku yeeshay kuwaasoo uu sheegay inay ugu daran yihiin caruurta haweenka iyo dadka waayeelka ah masiibadaas waxay sababtay yacni barakac xoog leh dhibaato weyn oo weliba yacni keentay yacni barakacaas uu keenay dadkii qaxay ganacsigooda ka qaxay guryahooda ka qaxay ee tegey yacni goobo kaleoo ka fog meeshii dhibaato badan oo muxuu ahayto ku haysato dhaqaale yari ahaa weliba dad danle ay ahaayeen cunto yari daryeel la'aan kale ee dhankii maaragtay dhibaatadii dhaxantii iyo kaneecadii aysan haysan dhibaatooyinkaas dhanaa meesha ku haysta weliba ha ugu sii darraato dadka caruurta iyo haweenka iyo dadka da'da ah caruurta weliba ka hooseyso da'dooda shan culayska fatahaadda webiga shabeelle iyo barakaca uu ku sababay dadka reer beledweyne ayaa sanatarada walaaca ka muujiyey waxaa ka mid ah yuusuf geello ugaas oo sheegay in guud ahaan shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay inay kaalin weyn ka qaataan sidii dadkaasi loogu gurman lahaa dhacdooyinka muxuuha fatahaadaha ka dhacaya dadka muxuuha webiga uu bixinayo runtii waxaan isleeyahay ummadda soomaaliyeed waxay inay u gargaaraan dadka dhibaatada ka jirta dowladduna way suxil qaantay gurmadaa la bixiyey marka arrintaas muxuu ahaa inaan beel caalam keliya la samayna cid kasta oo ilaahay waxsiiyey iyo cid kasta oo u gurma karta inay u gurmadaan fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ayaa ah mid inta badan soo noqnoqota oo lagu baraarugo xilliga uu saamaynta ku yeesho dadka deegaanka ilaa iminkana ma jiraan qorshayaal adag oo laga yeeshay inaanay fatahaaddu dib mar kale u soo noqon sida ay tilmaamayso sanatar fartuur cabdulqaadir oo arrintan nasiib darro ku tilmaantay waa musiibo qaran mar walba iyo sanad walbana waxaan ka tacsiyeynaa musiibadaas ku dhacaysa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer hiiraan waxaan aad oga xumahay in sanad walba aan tacsiyeyno dhibaatada ka dhacaysa meeshaas marka waxaan ka codsanaa dowladda federaalka inay ajando saxan kala timaado arrinkan oo ah run ahaantii arrin aad noo danqaysa haddaan nahay xildhibaanada ka soo jeeda dowlad goboleedka hirshabeelle waa xanuunna taabanaysa oo aanan u adkaysan karin waxaan ka codsanayaa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha daneeya danaha soomaaliya iyo dowladda federaalkaba in ay arrinkan ka foojignaadaan oo yacni ay mar dambe soo laalaabanin haddana ay maxay aheedey gurmad deg dega u fidiyaan dadka meeshaas ku dhibaataysan ee dadka ka soo jeeda hirshabeelle ee ku dhaqan hurbahana ay arrinkan u soo gurmadaan ugu dambayntii brofesor cismaan maxamuud dufle ayaa dowladda soomaaliya iyo hay-adaha samafalkaba u diray baaq ku aadan in si dhaqsiya loogu gurmado dadka ku barakacay daadadka ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle uu ku sameeyey magaalada beledweyne waxaan rabnaa inaan baaq ugu dirno dhammaan dowladda federaalka ah hay-adaha u n agencyka international njska dhammaan ganacsatada soomaaliyeed dadka yacni ee ilaahay wax siiyey haddana gobol kasii ka soo jeeda dhammaan iyo soomaalidoo dhanba in loo gurmado oo yacni gurmad dhinac kasta ah yacni loo muxuu ahayto laga geysto ayaan yani ku baaqaynaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii ilayska v o eda oo aan ku eegeyno dhibaatada soomaalida caafimaadka u tagta dibadaha oo ay la kulmaan musuq maasuq xoogan maxamed colaad xuseen ayaa noo soo diyaariyay
kulanti waxan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda barnaamijka oo aan aalaba ku eegno qodob aan isleennahay waxa uu taabanayaa bulshada ayaan toddobaadkan ku eegaynaa dhibaatada ay soomaalida caafimaadka u doonta dibadaha gaar ahaan waddanka maleeshiya ay la kulmaan markii ay dowladdii dhexe ee soomaaliya burburtay waxaa la burburay hay-adihii dowladda ee u adeegi jiray bulshada sida kuwii bixin jiray waxbarasho iyo caafimaad lacag la'aana inkastoo ay dhakhaatiir soomaaliyeed oo dibadaha wax ku bartay dalka ku noqdeen haddana tayada caafimaadka iyo wax ka qabashada xanuunnada qaar ayaa weli adag bukaannada awooda ayaa caafimaad u doonta dibadaha gaar ahaan maleeshiya oo ka mid ah dalal dhowra oo baasaboorka soomaaliga fiisooyinka dalkugalka si dhib yar ugu bixiya laakiin bukaannada ayaa caqabado kala kulma labadaba safarada caafimaad ee ay galaan iyo la xidhiirkooda isbitaallada maleeshiya marka ay halkaa tagaan jamaal ciise maxamed waa maamulaha sharikadda milano travel service oo fadhigeedu yahay magaalada kulalambuur ee xarunta dalka maleeshiya waxa uu ka warramayaa caqabadaha ugu horreeya ee ay bukaannada soomaalidu dalkaasi kala kulmaan waxaa kow ka ah
dadka soomaaliyeed marka ay maleeshiya imaanayaan iyagoo aan information badan ka hayn oo ah ah, dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca socdaalka iyo xilli waktiyada la imaan karayo baa waxaa dhibaatada koowaad ay kaga dhacdaa warqadaha ay ku imaanayaan oo isbitaaladu ku aqbalayaan xanuunkooda baa qaar waxay noqdaan kuwo aan jirin oo dhalinyaro oo iyo dad eh, adigu iskaashaday oo soomaali isugu jirtaa ay warqado aan sax ahayn ay u diraan dadkii dan markay eeraboodada yimaadaan migrationku wuxuu aquleeyo loo xidhiidho hosbitaalka warqadani kasoo baxday markii record laga waaynayo dadkii dib loo celiyo oo kharash badan iyo waqti badan galeen ta labaad oo kale ee caqabada labaad ee ku timaadaa qofku markuu maleeshiya caafimaad ahaan u imaanayo waxa weeyaan qofku isagoo aan dhaqaale inuu soo qaato loo sheegin xanuunka uu usoo kici taman ay ku kacayso lacag kumanaan kun oo dollar ah baa airportka wuxuu kasoo degayaa isagoo aan xataa pocket money ama wax yacni uu ku socdaalo oo sheegkiisa ku jira aan wadan taasina waxay xaqiijinaysaa in qofka oo fisarka ama garaashiga jooga uusan hubin qofkan inuu yahay qofkii saxda ah ee dhakhtarka u yimid walow ay haddana warqadani ay tahay warqad sax oo kasoo baxday isbitaalka sometimes dadkana saasaa lagu celiyaa caqabada saddexaad oo kale oo ku timaada waxa weeyaan ah, qofku markii uu amigratiska yimaado luuqad wanaagsan ma yaqaano dad caawiya ma helayo waxaa marka ismaandaaf ku dhacaya qofkii iyo qofkii amigratiska shalligaa shaqada u lahaa taasina waxay kalifaysaa qofka haddii la garan waayo su-aalaha lagu daba ka jawaab waayo inay si fudud amigratiinku ugu celiyo sida uu ii sheegay jamaal waxaa jirta mid ka mid a caqabadaha warqadaha caafimaadka ee fiisaha lagu siiyo soomaalida inay dhowaan meesha ka baxday laakiin bukaanno badan oo dalkaa taga aysan la socon taasna ay keento in dulaaliintu ay musuq maasuqaan Ee, hosbitaaladku waxay bilaabeen inay warqada lacag sideetan doolara meelaha ka qaadaan qofka warqada soo saaraya taasoo u dhigmaysa qofku markuu yimaado inuu dhakhtarkii lacagta ku booqanayay iyo baaritaankiisa hore ee, inay noqoto Ee, berigii hore warqadu waxay ahaan jireen free lacag laguma qaadan jirin qofku baasaboorka iyo riboodka qofka xanuunsanaya uu soo dirsado ayaa laisku lafaafi jiray hosbitaalka la geen jiray warqadda soo saari jiray marka warqadahaas bilaashaaba soomaalida wax lagaga qaadi jiray laba laba boqol oo doolar kuwa soomaaliya jooga saddex saddex boqol oo doolar iyo wax ka badan ba sometimes warqadaha bilaasha waxaa dhici jirtay in la ed- ed- edit lagu sameeyo oo oo la bedelo magacyada iyo bassbortka lambarada iyo da-da iyo waxyaabahaas oo qofkii loo diro qofku waa qof soomaaliya oo aan garanayn waxan qof ehelkiiya ama saaxiibkiiya ama lagu soo xidhana yacni kusoo xidhan marka caqabadaha ugu badan waa taa laakiin haddeer warqaduhu xoogaa sideetan doolar lacag u dhiganta ayay noqdeen oo dhakhtarku qaadanayo warqada kuu soo saarayo dan dhakhtarku isagaa kasoo qaadaya airboodka qofka xanuunsanaya kugu keenaya gurigaaga hadda sifooyin sharciga noocaasa oo wanaagsan baa bilaabmay imise lagu qiyaasaa marka soomaalida dhaq- ee, maxaad yaa u badan tiradooda ma qiyaasi kartaa soomaalida u timaada ee, caafimaadka dalka maleeshiya Ee, walow haddeer ay isbedeleen tirada guud ee dhakhtarka u timaada ama caafimaadka u timaada malaysia oo hadda wadamo badan oo sida turkiga iyo hindiya ayaa soomaali badan jaanis u heshay inay aadaan hadday kharash noqoto iyo hadday fudeed xag is- si fuluba u noqoto fiisayaasha u helayaan malaysia berigi hore waxay ahayd isha keliya ee soomaali u furan qofka emergency-ga ah ee ehelkii wax u qaban karayo ama isaga wax qabsan karaya meeluu dawo iyo hosbitaallo saxa ama wanaagsan oo oo casriyeysan ka heli karayo marka qiyaas ahaan dadka tiro ahaan yimaadaa bil ama sana hadday noqoto mal- soomaalidu waxay noqotay wadanka afaraad ama saddexaad haddaana khaldanayn ee dhaqaalaha ugu badan ee dhakhtarka ee, isbitaalaadka malaysia ay xareeyaan sanadkii way noqdeen taa macnaheed waxa weeyaan soomaali keliya oo soomaaliya ka timaada ma timaada soomaalida xataa dibadaha ka yimaada way yimaadaan musuq maasuq ma jiraa marka gudaha soo galaan oo kale ee, sharciga ku soo galaan warqadihi iyagoo haysta mushkilada ugu badan ee badanaa soomaalida ee, walaalo warta ku dhaca waxa weeyaan qofka soomaaliga ahi soomaaliya markuu yimaado xanuun baa lagu soo sheegaya wuu imaanayaa xanuunka waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo ma qabtid waxaase laga yaabaa xanuun la yidhi ma qabtid oo dhakhaatiirtu ay u sahleen in la yidhaahdo waa halis oo waan qabta xanuunka taa macnaheed waxa weeyaan qofkii waa la raacayaa ee, soomaaliduna waxay ku leedahay commission waxa la yidhaahdo ama dilaal hosbitaalka marka qofkii waxaa lagu khasbayaa sometimes way dhacdaa marmar badana ma dhacdo laakiin marmar bay dhacdaa waxaa lagu khasbayaa qofkii in la yidhaahdo iskal haddaadan iskalin xanuunku nooca weyaan intaasaad waqti haysataa ee, dhibaatadaasuu keeni karaya si emergency-a dhakhtarku wuxuu yiri toddoba casho macnaha qofku isagoo interestkiisa ka eeganaya dhaqaalahu ka heli doona qofkan xanuunsanaya marka waxaa laga yaabaa qofkii oo aan xataa isu diyaar xanuunku inuu ehelkii oo qurbaha jooga ku khasbo inay lacag aan xilligaa gacanta lagu hayn in loo raadiyo si loo qalo oo qofkii waxaa laga dhaadhiciyay toddoba casho laba iyo toban casho afar iyo toban casho ha- haws- hawshaadu way sii adkaanaysaa ama baarlays baad noqonaysaa ama waa indhabeelaysaa ama dhiigu maskaxda kaaga furaya xanunada ugu badan ee walaala yihiin dadku markay soo galaan ee laga daweeyo soomaaliduna ay aada ugu badan tahayna waxa weeyaan xanuunka la yidhaha kansarka oo qofku isagoo uu imaanayaa kansar baa lagu sheegaya marka mufaajico ay ku noqonaysaa iyo layaab inuu qofkii markii degdegana way ku way ku dhaalanaysaa cabdifataax maxamed cabdulle cabdifataax fari isna waa aqoon-yahan soomaaliyeed oo muddo ku noolaa dalka maleeshiya maamulana ka ah iskuul ay jaaliyadda soomaalidu ku leeyihiin magaalada kulalambo waxaan weydiiyey nooca caafimaadka soomaalidu u tagto maleeshiya bismillahi raxmaani raxiim marka hore colaad adiga iyo bahda v o e da aada ugu mahadsan tihiin caafimaadkana inta badan laba qeybood waaye waa qeyb private-a waa jiraa qeyb oo publica oo dadka wadanka wadaniyiinta inta badan xooga lagu saaro isbitaalaadkoodana way jiraan marka inta badan haddii dadka soomaalida caafimaadka u yimaadaan inta badan waxay xiriir la soo sameeyaan ama ay tagaan isbitaalaadka bracketka loo leeyahay cabdifataax ayaa ka warramaya caqabada uu sheegay in bukaanada soomaalidu ay kala kulmaan dalkaasi ka caqabada ugu horeyso waxay noqon kartaa ayagoo marka hore aanan war u hayn ama aanba la soconba qiimaha ku baxayo caafimaadkooda iyo inta laga rabo waddankaana waxaan qiyaasaynaa ama aan la socnaa maadaama quality ama tayada caafimaadka aada u sarreyso xagga qarashkana aada ugu sarreeyaa marka caqabada ugu muhiimsan oo ugu daran oo inta badan aan aragno dad fara badan oo bukaano ah oo ayagoo meel fiican wax u marayaan lacagtii ay ka go-do haddana dib u dhac ku yimaada dib ula xiriiraan waana ogsoonahay qofka xanuunsan ee soomaaliga ah meeshuu ka yimaado iyo qaababka uu lacagta kusoo helo cabdifataax waxa uu dhinaca kale uga degay soomaalida dad uu sheegay in bukaanada soomaalidu ay lacagga uga qaataan fiisooyinka maleeshiya oo uu sheegay inay lacag la-aan yihiin sida aada la socotaanba ama aan rabo inaan u xaqiijiyo ummadda soomaaliyeed waddankan maleeshiya viisaha waa on arrival waaye qofku markuu yimaado araboorka ayau macnaha wadan dadka soomaalida waxay ku jiraan baasaboorkooda wadamada loo ogolyahay inay yimaadaan ama ay bil ay joogi karaan fiisana waxaa laga qaataa ama caafimaad ha noqdo ama arday ha noqdo inta badan waxa waaye waa on arrival marka waxaa jira dad ayaga ku shaqaysta xiriir dalkina la leh sida ajen ajensiyada dalka ka shaqeeyay inay ahaan waxaan fududaynaa fiisaha wadanka kusoo gelidda ama isbitaalaadaan ka soconnaa taasna ay waxyeelo kasoo gaarto qofka bukaanka ah oo aanan la soconin qof u turjuma ama qof macnaha ii sheega waddankaga soo horreeyo oo ogaa kara inta qarash laga rabo ah marka falalkaas way jiraan inta badanna macnaha waxa waaye waxaa ka shaqeeyaan dad soomaaliyeed oo u badan weliba dhalinyaro arrinkaasna mar waxaa jira jaaliyadda ay ka hadasho oo safaaradda weliba xataa lagu wargeliyey welina wax cadna lagama qaban laakiin dhibkaas waa jiraa hooye aamine xasan cadaawe waxa ay safar dhakhtar raadisa u tagtay dalka maleeshiya sannadkii labada kun kow iyo tobankii waxay ku gashay saddex qaliin oo kala duwan hadda waxay la shaqaysaa xafiiska jaaliyadda iyadoo mararka qaarna hooyooyinka soomaaliyeed ee dalka maleeshiya u taga caafimaadka isbitaallada u raacda waxay ka warramaysaa dhibaatada bukaanada lagu hayo qabadaha ugu badan oo dadka u imaanaya caafimaadka waxbarashada waa dadka dulaaliinta waay caqabada ugu badan oo wadankaa ku haysa meeshaana markaan runta kuu sheega dhakhaatiir way joogtaa waxbarashana way taallaa laakiin dadkii ayagayaa isqiyaamaya ayagayaa isdhibaayo maamow maamo aamino ayaa ka hadlaysa qarashaadka ku baxa dadka daweynta u taga dalkaasi iyo sida badankood marka ay tegayaan waddankaasi aanay uga warhayn horta hadba cudurka haayay ku xiran tahay kansarka naftirkiisa meesha uu ku jiro qaaraa dhiiga raacsan qaaraa beerka ah qaaraa dhuunta ah qaaraa meel la goyn kara ah oo yacni intay gooyaan ama lug ka ah ama uun meel la goyn karo oo ay ka daawoobaan kaniiyeysiida sida badan waxaa laga yaabaa inuu meel kale kasoo baxo laakiin waa cudurada ugu daran meeqaa ku baxaysaba hadda aniga wiilkoo maaragtay lacag ilaayo maaragtay konton kun lacag gaaraysaa ku baxday wuuna dhinta adlast maame aamina oo marka aan waraysigan ka qaadaya aada uga qiiraysnay dhibaatooyinka soomaalida ay kala kulmaan qurbaha ayaa tixdan kooban marisay waxaan ka tiriyey ilaahu militari nafsiye maamul iyo xafiis mas-uulna hogaansha minishiigiyo beliis macallin wax dhigaayo ardadoo maryaha xigtaan ilaahow mar kaleeta calankeena loo muhdaa america canada ingiriiska iyo amxaar africa iyo asia iyo caasiyada dhammaan ilaahow waddankeena loo aada aaminimo marka laga soo tago caqabadaha ismusuq maasuqidda bukaanadu ay soomaalida dhexdeeda kala kulmaan waxaa kaloo jira falal kale oo liidid ah oo bukaanada soomaalidu ay kala kulmaan marka ay isbitaallada tagaan ismaaciil geydda caraale waxa uu ka mid yahay turjubaanada bukaanada soomaalida u kaxeeya isbitaallada maleeshiya waxa uu u warramay barnaamijka elayska v o eda wallahi wiiga hadda lasoo dhaafo cunug curyaana naag wadataan waday waxaa jira isbitaal yar oo u n h c r ay leedahay oo daawadana maraykanka oo dhiibo isbitaalka si ou cunuga daawo u siiyo isbitaal dawladda weyn investigation aana loo diray markii aan dhakhtarada u tagnay waxay tiri waxaa idin fiicnaan laheeday tiri inaad private aadaan dadkana dhaqaala ma haystaan dhaqaala darrada ayaa u sababa in isbitaallada dawladda oo u n qatarka aan aadno aan meynaba risba waxay dhaheen mataqaanaa war cunugan si adab darrahay noola dhaqmeen markii dambe adigu qolo oo waxay dhaheen accountan u taga counterkaas counterkii waxaa noo qoray xba iyo blood in laga qaado markii aan soo noqono daawada dhameer loo soo gudbiyana cunuga calooshiisa haar ka buuxdaa naga tagay anigana anaa dhahay daktar ma tiidniya heis a human like you anaa dhahay why do you say that mataqaana cunugan ma medical report aan rabnaa war noo awday dhehen waqtigaa nagu annaga oo lacagna laka qaado weli si respect xumaha haddana nalaal dhaqa anigu taasaan jooga hadda dhawad aheed ismaaciil ayaan weydiiyey eedaha musuq ee loo soo jeediyo turjubaanada uu ka midka yahay iyo waxa uu uga jawaabayo ha wa arrintaas way jiri kartaa aniga i am one of the dadka hadda warqadaha dadka u diraan kamid ahay ebedkay qofka bini aadamka iyada inaan la macaamilo maana isbad waa jiri jireen iskiilna way jiraan shaksiyaad saas yeelo isbitaalka contactila leh oo qofka markii la daaweymaago ama ilaahay ama hadda leh oo dhibaato laga qabo isbitaalkii contract la gela dadka aan keeno aniga haddii afar kun ku daaweyna mastiged inaan kun aniga helaa way jiri jirta hadda ka hor isbitaallo badan ay ka jirta iskiilna waa jirta aniga laakiin specificale markaa aniga nafsadayda ka hadlo aniga qofka bini aadamka soomaaliya intay joogtaan aan dhahaa aniga adaan wax kaa rabaa lacagta oo ay qaadanayaan aniga aan hadda dadka kula heshiina laba boqol oo doolar waayo boqol iyo konton doolar isbitaalka iga qaadanaya qolada baabuurta iyo qolada soo baxay aniga konton doolara ka helaa laakiin dad isbitaalka kontraad la galay oo dhahaya waa in lacag laysiiya haddii qofkaan la daaweynayo oo saasaa jiro isbitaallo badana noocaasaa jiro
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda ee toddobaadkan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxay nala socodsiinaysaa saynab abuukar maxamed
dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka fatahaadaha ka dhasha daadadka webiyada oo markasta kusoo noqnoqday qaybo badan oo kamid ah gobolada dalka soomaaliya gaar ahaan xaalada haatan ka taagan gobolka hiiraan haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda wax ka qabashada arrimahan iyo sidii looga gaashaaman lahaa ma dowladda dhexe ee maamul goboleedka hirshabeelle mise shacabka ku nool deegaanada hirshabeelle waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya maxamed aadan cali taatiko oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga beeraha iyo bii-ada iyo daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda xaaladaha siyaasadda iyo amniga dalka waxaana hadalka ku horeeyey maxamed aadan cali dhibaatada markasta soo noqoto oo gobolka kusoo noqnoqota oo markasto naf iyo maal intoodaba dhibaato ay u geysato waxaan leeyahay waxaa u sabab ah kabaaradeg la-aan oo shacabka haysata ayaa u sababa ayaan leeyahay ayadoon jirin qorshooyin loogu baarandegayo iyo dadkii oo aananba u diyaarsanayn inay sanad kasto ay dhibaatadaasi ka gaashaantaan aysan u diyaarsanayn daahir cabdulaahi cumar wax hadda bilowday maahe waxa weeye wax weligeed soo socod arrintan marka ay dhacdana lagu baraarugo markay meesha biyihii guraana lagu soo laabto waxqabadkii dambe oo loo laaban lahaana oo hawshan looga hortegi lahaana meesha lagu ilaawo anugu marka eedda waxaan saarayaa oo iskale meesha maamul baa ka jira shacabka gobolka hiiraan dhaqaala bay bixiyaan maamulkii hirshabeelle inaiyo madaxdoodii hawshii loo igmaday inay iyagu dayaceen baan anigu aaminsanahay xaqiiqduna sidaa weeye waayo dhaqaala ka soo xarooda gobolka hiiraan dhaqaalahaas waxaa lagu maarayn karaa ina fatahaadan si aysan dib damba ugu dhicin looga hortegi lahaa biyoxireenno loo sii samayn lahaa meeshii yani webigu yani fatahaadu ka dhacayso si yani mustaqbal inta loo fakaro loo xidhi lahaa marka waxay u muuqataa mas-uuliyiinta hirshabeelle iyo dowladii dhexe labaduba inay shaqadooda ay gabeen shacabkuna waxeeda uusan arintaas uusan ku lahayn haddii aan dib ugu laabto maxamed aadan cali waad dhegaysanaysaa dooda daahir wuxuu ku doodayaa in wax ka qabashada dhibaatada guud ee gobolka ka jirta iyo weliba arinta fatahaada ay dhibaatooyinka ka dhasha webiyada ay sameeyaan inay mas-uuliyadeeda leeyihiin sidii dhibkaa wax looga qaban lahaa hirshabeelle iyo weliba dowladii dhexe adiga ma u aragtaa sida daahir uu ku doodayo in mas-uuliyadda ay saaran tahay dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowladii dhexe sidii dhibaatooyinka fatahaadaha iyo weliba dhibka keena wax looga qaban lahaa dowladda waxay wax qaban kartaa oo dhibaato dhacday wax ka qaban kartaa dowladda markay ayada isku filan tahay laakiin dowladda maanta jirto waa dowlad curdun ah oo inta ay jirtaba oo iska yar tahay marka dowladda awood uma lahan dowladda maanta bajetkeeda iyadu ay qaadato ama bajetka ay ku shaqayso ayaa marka loo eego xitaa aysan ku filnayn marka maadaama bajetkii ay qaadato aysan ku filnayn oo ay ku shaqeeyaan aysan ku filnayn shacabka gobolka hiiraan ayaa mas-uuliyadda ugu badan ay ka saaran tahay sababtoo ah ayuu u adeegsan karaa shacabka iyadoo canshuur laga qaado oo dhibaatadii shacabkii ay manaha ay kusii kordhinayaan maahana dowladdu waxay meesha ka qaban karta ma lahan sababtoo ah uma lahan taalanti taalantii aysanu lahayn waxaa u sabab ah dowladda maanta waxay ku mashquulsan tahay dowladda dhexe tusaale hadda kasoo qaadano waxay ku mashquulsan tahay oo ay ka badan la-dahay inay macnaha ay xalliso arrimihii dibadda arrimihii gudaha oo oo dhanka siyaasadda ah amni lama hayo marka dowladd maadaama ay mashquulkeeda iyo wakhtiga ay haysatan ay aad u yar tahay xilliga ay jirtan ay hadda aad u yar tahay shacabka gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ayaa waxaa laga rabaa inay u istaagaan gaar ahaan dadka aqoon-yahaniinta ah oo bartay cilmigan oo la xiriira sidii masiibooyinkii lagu xallin lahaa oo inay macnaha ay u istaagaan sababtoo ah dadka maanta wax ka soo gaarayso waa dad shacaba dadkii sanadkii hore wax ugu geeriyooday ama maal ku waayey oo haddana sanadkan uu haddana filayo inay maal ama dhibaato kale kusii wajahdo waa dadka shacabka ah dadka shacabka marka waxaa laga rabaa in ay gartaan dantooda dadka shacabka hiiraan dadka dhibaatada gaaraysa waa ayaga dadka maalkooda ku baaba'aya waa ayaga dadka maxaan ku yidhahdaa caruurtooda iyo iyo ilmahooda ay ku barakacayaan waa ayaga aysan cid u fadhin daahir waad dhegaysanaysaa maxamed aadan cabdulaahi wuxuu ku doodayaa shacabka ku dhis in looga baahan yahay kaalin sidii dhibaatooyinka looga hortegi lahaa inta gacmaha ay saaran lahaayeen amaba ay ku baraarugi lahaayeen dhibka markuu dhaco
seynab anugu waxaan u arkaa shacabku waxeeda inaysan lahayn anugu waxaan aaminsanahay shacabku kaalintii ay ayagu lahaayeen inay ka soo baxeen shacabku maamul bay doorteen mas-uuliyiin bay xilkii ku aamineen dhaqaalihiina way bixiyaan hanala hogaansha bay yidhaahdeen ciddii ku hogaamin lahayd hawshan oo u dhaqaaqi lahayd bay shacabku laayeen ee shacabka xaggooda marna wax kama dayacna mas-uuliyaddu waxay qabanaysaa kabasoqaad hadda shacabka hirshabeelle xildhibaanada dowladda dhexe u matala iyo dowladda federaalka dhanka kale marka la fiiriyana maamulkii hirshabeelle oy dheheen hogaamiyo goleedka baa shacab iyo maamul labadaba mas-uulka marka shacabkii haddii inta loo yimaado la yidhaahdo abaabul inta lagu sameeyo la yidhaahdo warsaa iyo saasaa jirta u malaynmaya inay shacabku wax diidayaan cilo eeddu waxay ka imaanaysaa wixii waa dhacayaan markii ay dhacaanna dee ciyaalkii iyo hooyooyinkii magaaladii oo dhan baa laga qaxayaa bannaankeedaa la tegayaa waa lagu soo laabanayaa maamulkii arrintan ula imaan lahaa shacabkii ama jaaliyadda gobolka ka soo jeeda ha ahaato dibadda jirta ama maamulka yacni isku xidhid maamulkii la rabay inuu sameeyo inuu hawshiisi gabay baa halkaa ka muuqata waxaan siinayaa maxamed aadan cali dabcan shacabka gobolka hiiraanka jooga maanta waxaa la sheegaa in laga qaado dowladda ay ka qaado wax ku dhow maalintii magaalada beledweyne soddon kun oo dollar wax ka badan in canshuur loo qaado marka webigan maadaama sanad kasta uu dhibaatadu samaynayo waxaa la rabaa dadka shacabka waxaa laga rabaa shacabka waxaa ku jirto dad aqoon-yahanina ku jiro waxaa ku jiro dad milanyara ku jiro waxaa ku jiro dad maxaan ku yidhahdaa laga heli karo dhaqaalo intii la rabo laga heli karo maadaama intaas oo dhan laga heli karo waxaan anigu aan ka rabnaa gobolka hiiraan magaalada beledweyne dadka kasoo jeedo aqoon-yahaninta waajibaadka ay saaran yahay inay qaataan oo ay yidhaahdaan dadka dadka aqoon-yahaninta ay u istaagaan ama dadka bartay sida loo loola tacaamulo daamiska iyo waxyaabaha sida loo xiro agriculture engineeringa dadka barta oo kale inay soo istaagaan ay yidhahdaan annagaa diyaar u ah inaan dhisno biyo xireen annagaa diyaar u ah oo dadkii ganacsatada ahaana ayagana ay yidhaahdaan annaguna waana kaan oo lacagtaanaa diyaar lanahay ay yidhaahdaan markaas kabacdi dowladdu wax waa ugu dar kartaa laakiin haddii abaabul koowaad aan laga helin shacabka dowladdu wax ma uma qaban karto
seynab waxaad moodaa saaxiibkay niman xilkoodii gabay inuu intuu difaaciyo uu dhankii shacabka u eedda saaraya baad moodaa dadka khibradda waxaan ule ama injineerinta hawshan taqaana cidda loola imaanahayo waa la imaanaysa oo yacni shacabkana u soo gudbinaysa la rabo inay wax isku xirto howlihii oo dhan qof kasta oo shacabka ka mida ama ganacsata ha ahaato haddii dhaqaale keen la yidhaahda hawshaa lagu qabto cid ree hiiraanoo diidaysa male dadkii waxay la'yihiin hogaan intuu wax isku xira hawshan u jiheeya inay la'yihiin baad moodaa halkaasna ay ciladu ka imaanayso anigu ma difaacayo niman mas-uuliyiina oo hawshoodii gabay shacabka gobolka hiiraan dalya dibad ha joogeen ciddii isku jihayn lahayd isku xiri lahayd waa dowladda marka anigu waxaan aaminsanahay maamulkii meesha ka jiray hadda saaxiibkii wuxuu yihi soddon kun oo doolar baa maalin ka soo xaroota soddonkaa kun oo doolar bishii haddii la aruuriyo shacabkana inta loo yeero yani ii sheege la abaabulo la baraarujiyo qaybta ayagu ku daraa intaa keliyabaa meesha markasta biyaha soo deynaysa ku filan xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qaybgalay maxamed aadan cali taatiko oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga beeraha iyo bii'ada iyo daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda xaaladaha siyaasadda iyo amniga dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay umahadsan tahay saynab abuukar maxamed oo inala socodsiinaysa dooda gaaban halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a iminkana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaa inala socodsiinaysaa saare cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe dalka norway waxa uu ka mid yahay meelaha soomaali fara badan ay u tageen habka qaxootinimada qoysas fara badan ayaa caruurtooda dhibaatooyin ay ka haystaan oo iskuuladii ay ka baxeen qaar badan oo ka mida ilmaha iskuullada ka saaqiday ayaa waxa ay yihiin wiilal iyagu iskuullada markii ay ka baxeen aanan wakhtigan haysanin fursado ay ku shaqaysan karaan haddaba dowladda norway ayaa waxay isku dayeysaa in arday fara badan oo soomaaliyeed gaar ahaana dadka soo galootiga guud ahaanba in fursado dib loogu celiyo iskuullada shaqooyinna loogu abuuro ay dowladda waddo gaar ahaana wasaaradda waxbarashada haddaba baashe muuse oo ka mid ah golayaasha deegaanka magaalada oslo ayaa barnaamijkan qurbe khadka telefoonka ugu waramay ee baashe bal ugu horeyntii soo dhowow aad ayaan ugu farxsan inaad barnaamijka igala qaybgelaysid amuurtan iiga waran siday wax uga jiraan
aad iyo aad baad umacsantay sahra walaal runtii arrintani waxay ahayd arrin ay dhibaato ka haysato bulshooyinka dalka degan oo dhan ee soo galoontiga ah ama ajanabiga ku ah dalka norway gaar ahaan shacabka soomaaliyeed waxaa jira ilaa dee dadku waxay gaadhayaan afartan iyo konton kun bay udhexeeyaan marka waxaa jira dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo runtii ama iyaga waalidkood hala jeclaado inay dalkii hooyo dib ugu noqdaan ama iyagu aan inaanay dhammaysan secondary-ga ischoolka secondary-ga oo markaa imika aada iyo aada looga shaqeynayo bal in iskuullada dib noloshii had iyo jeer iskuolkii ka dhacay oo aan iskuolkii dhammaysan ama dugsiga dhexba ha noqotee taasina waxay keentay in iskuullo badan imika ay diyaar garoobaan oo maaragtay la doonayo in dhalinyaro badan oo soomaaliyeed la siiyo fursado badan si ay markaa dib luqadii norwejiga kuwii muddada dalka ka maqnaa ay bartaan isla markaana dib loogu abuuro xirfado shaqo iyo in iyada oo ay weliba maaragtay kuwii muddada dheer maqnaa iyaga xitaa dib luqada norwejiga loo baro marka runtii arrintaas aad iyo aada muhiima dalka norwayna waxaa khasab ah dugsiga dhexe waa khasab oo calaaska koowaad ilaa calaaska tobnaad qofku waa inuu tagaa waajib laakiin qofku markuu gaadho qobinanka dhalinyarada ah ilaa labaatan sannadood ayaa xuquuq uma laha inuu dhigto dugsigii sare dugsiga sare waa xuquuq marka waxay noqonaysaa inuu dadka waaweyn ka mid noqdo marka dhibaatooyinka jira waxaa ka mid a inan yar oo dee labaatan jir ama koob iyo labaatan jir ah oo dad waaweyn oo dee lixdan iyo konton ah la dhiganaya waxbarashadii dadka waaweyn maaragtay ama waxbarashadii malaa seeraalaha ayaa la odhan jiray af soomaaliga af soomaaliya waxbarashadii dadka waaweyn adult educationka dib u dhiganaya taasina ay ku adkaato marka runtii mashruucaas waa mashruuc aad iyo aada u muhiima dowladduna runtii waxay ku dadaalayaan gobolada iyo degmooyinka oo dhan gaar ahaan caas magaaladan caasimadda oo sidaanu joogno bal in caruurta dib loogu soo celiyo dhalinyarada noocaasa iskuuladii ama xirfad waxbarasho qofka marka markuu yahay dhowr iyo labaatan jir ama soddon jir oo kaleeto oo wadanka uu tago ma waxay ka dhigan tahay in fursad waxbarasho gebigeedaba uusan xaq u lahayn inuu wadankaasi barto mase qeybaha dadka waaweyn unbuu ku biiri karaa halkaasu jaamacado hadduu doono uu ka raadsan karaa
maya xaq buu leeyahay inkastoo imika sharci cusub lasoo saaray oo haddii qofku uu yidhaahdo dalkaygii hooye waxaan kusoo dhammaystay dugsiga dhexe mar walba qofku uu horta xaq u leeyahay waxbarashada luqadda norwejiga iyo dugsiga dhexe waxbarashada dugsiga dhexe in qofka la siiyo marka qofku markuu dalka yimaado haddii uu qof weyn yahay oo sideed iyo toban da-diisu ay ka weyn tahay uu yidhaahdo marka dalkaygii baan iminka kusoo bartay waxbarashada dugsiga hoose marka isagaa istaberaya inta badan oo xuquuq badan lama siiyo oo waxaa laga yaabaa in amaah qaadan la yidhaha lacag aad ku noolaato laakiin qofku haddaanu qaadan waxbarashada dugsiga dhexe aanu haysan dawladdu waxay weyn taageertaa markaa dugsiyada dadka waaweyn oo lagu dhigto secondary-ga iyo dugsiyada dhexe intaba ayaa ayaa markaa loo ogol yahay waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyin soomaaliyeed oo caruur badan leh oo aan fursad iyagu u helin inay secondary-ga dhigtaan oo imka dugsiga dhexe fursada loo siiyey oo dugsiyada dhexe aada iyo aada u dhigta oo dugsiyada dhexe dhigta dabeedna secondary-ga bilaabi doona haddii ahayd marka way jiraan dad noocaasi oo janis baa la siiyaa qofku markuu weyn yahay waa tahay marka markay timaado xagga shaqada haddaada qofka luqadda uu aqoonin oo hadda wadanka uu yimid oo kaleeto ma jiraan fursado uu ku shaqaysan karo si noloshiisa uu usoo kabo xataa xoogaa
ha inkastoo dalka norway runtii had iyo jeer uu yahay dal loogu talagalay qofku inuu xirfad leeyahay markaad shaqaysanaysa xitaa hadday dhaqmada tahay sahraay qofku waa in uu markaa qaato koorasyo ama waa in la siiyo tababaro gaar ah oo ku saabsan habka qofku waxu dhaqayo hadday tahay habka laysu taagayo hadday tahay habkaad waxaan u qabsanayso hadday tahay habkan daawooyinka sunta aad isaga ilaalinayso marka koorasyada noocaasa waa inaad qabat waa inaad qaadato koorasyadaa saad u qaadatana waa inaad luqadda norwejiga fahmi kartaa oo dadkii la hadli kartaa marka runtii ha waa loo abuuraa dadka xirfado waxay ka shaqeeyaan dadka badan ee soomaalida gaar ahaan gabdhaha aan idhaaho waxay aad waxay ka shaqeeyaan waxa weeye dadka waayeelka ah ee dhinaca caafimaadka oo dhowr qof u qaybsama meelaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo iyo meelaha dadka waaweyne ay har nasashada u tagaan marka runtii way jirtaa siyaalahaasoo runtii way jiraan dad una soomaaliya u shaqeeya waa la abuuraa xirfadaha xirfad abuurid baa jirta norway waa tahay muusow adigoo mahadsan ee baashe muusow adigoo mahadsan waxaa jirta in wadamada soomaaliya ay sida weyn dadkooda qaxootiga ugu noqdeen oo hadday noqoto britain britain hadday noqoto maraykanka hadday noqoto canada dhallinyaradii isdildil fara badan oo dhexdooda ayaa jirto sidee ayaa xaggiina mushkilada ku salaysan dilalka dhallinyarada ay uga jirtaa
runtii way jirtaa lama odhan karo soomaalida wax u gaara weeye laakiin beryihii ugu dambeeyey waxaa soo baxay dhalinyaro soo galootiya ama ajanabi dalkan ku ah runtii basaborka norwejiga ay haystaan ee kasoo jeeda wada dhaqamo kale kuwaas oo markaa hadday soomaali iyo ciraaq iyo afghanistan yihiin qaar badan oo isbahaystay oo markaa runtii dhibaatooyin badan iyo rabshada abuura dadka la dagaalama iyagu dhexdooda isdila hub isu qaata mushkiladahaasi runtii norway waxoogaa way ku badan yihin lakin waxaa nagaga sii badan wadanka sweden marka runtii beryihii ugu dambeeyey imika wiigeenu laba wiig ka hor waxay dawladdu la tacaalaysayba in ilaa dhowr iyo toban dil ama dhowr iyo toban dhacdo oo fal dambeediya ay ka dhaceen magaalada oslo marka dad badan oo ajnabiya ay arrinta sameeyey waxaa jira dhalinyaro ajnabiya oo runtii baastoolada qaato iskuullada ku rida marka waxay jiraan dhalinyaro noocaasa ayaa jira oo gangis la odhan kara way yihiin oo dhinac kasta leh soomaaliduna kama madna runtii aad baan kaaga mahad celinaya wakhtigaaga baasha muuse adigaa mudan walaal sahra
kaasi waxa uu ahaa baashe muuse oo ka mid ah golayaasha deegaanka magaalada oslo ee dalkaasi norway khadka telefoonka ayuuna barnaamijka qurba iigu warramayay isku dayga dowladda dalkaasi norway wasaaraddeeda waxbarashada ay ku doonayso inay ku soo kabto aqoonta iyo ku-celinta iskuullada dhallinyaro yaryar oo wiilal u badan oo soomaali ah halkaasina qaxooti ku ah oo la sheegay inay iskuulladii ka saaqideen barnaamijkii qurbe waa naga intaa toddobaadkan midkaa mid lamida intaa ku kulmi doonana waxaan idin leeya nabadgelyo
aad ay umahadsan tahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysa islamarkaana inoo soo diyaarisay barnaamijkaasi qurbe halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a waa tahay xuseenow markana bal aan soo qabto fanaanadii codka baxsaneed kisi xaaji aadan codkaasi baxsanaa ilaahay ha u raxmadee fanaanada kisi xaaji aadan ee heeska waa yaabane ayaan idaacaddeena ku soo xireynaa xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmedaba waxaan idin leenahay nabadgelyo